aanu ku bilownay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khudbaddii uu talaadadii shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york waxa uu si adag uga hadlay arrinta iiraan trump ayaa sidoo kale xoog badan u difaacay xornimada maraykanka iyo weerar uu ka qaaday weerar uu ku qaaday anidhahda dhegaystayaal care edegeynta ama dunida sida wadar ah wax u wada qabsanaysa wariyaha v o eda jeff caster ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdisandheere ayaa soo jeedinaya madaxweyne trump ayaa qodobo dhowra kaga hadlay khudbaddiisii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay dalka iiraan ayaa ka mid ahaa qodobadii la sugayey inuu ka hadlo khudbaddiisii ayuu ku sheegay in habdhaqanka dalkaasi uu yahay mid burbur iyo fawda ku lug leh
hogaamiyaasha iiraan waxay beereen fowdo dhimasho iyo burbur ma qadariyaan deriskooda xuduudaha iyo xuquuqda xornimo ee dalalka meeshii ay sidaa samayn lahaayeen hogaamiyaasha iiraan khayraadka dalka waxay ku shubeen sidii ay iyagu hodan u noqon lahaayeen islamarkaana ay deganaansho la'aan uga faafin lahaayeen bariga dhexe iyo meelo ka sii fogfog dhinaca kale madax bannaanida maraykanka ayaa qayb weyn ka ahaa hadalkii madaxweyne trump waxa uu carabka ku adkeeyey sidii maraykanku uga baxay heshiisyo dalal iyo ururo badani ay qayb ka ahaayeen waxa uu sheegay inuu taas u sameeyey markii uu cabsaday xaqa maraykanku u leeyahay inuu isagu ismaamulo
ameerika waxaa xukuma dad maraykan ah waan diidaynaa aragtiyada cara edegeynta waxaan soo dhoweynaynaa siyaasadda wadaninimada dunida oo dhan dowladaha mas-uulka ahi waa inay iska difaacaan dunida oo dhan dowladaha mas-uulka ahi waa inaynan iska difaacin khatarta madax bannaanidooda ku imaanaysa oo keliya ee sidoo kale waa inay iska difaacaan qaababka kale oo juubjuubka iyo shiiqinta ku salaysan madaxweyne trump ayaa si gaara u xusa in khatarta weyni ay ka imanaysa dalalka saliidda soo saara maalgashiga ajnebiga iyo hijrada amaba socdaalkaan xakamaysnayn
aad iyo aad ayuu maxamed cabdisandheere u mahadsan yahay warbixinta jeff caster oo inoo soo koobayay haddaba faahfaahinta khudbadda madaxweyne donald trump waxaa nala falanqeynaya jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state ee gobolka ohio maxamed cabdisandheere oo wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyey khudbaddii uu madaxweynahu sida gaarkaa culeyska ugu saaray
walaal madaxweyne trump wuxuu jeediyey khudbad dheer oo dhowr iyo soddon daqiiqo socotay dabcan wuxuu ku bilaabay inuu sheegto waxyaabihii uu qabtay labadii sano oo lasoo dhaafay oo ay madaxdii caalamka ku qosleen markii uu yidhi dhaqaalaha maraykan wuxuu gaaray heer uusan weligiis gaarin taariikhda waxyaabaha ugu waaweynaa oo la taaban karo oo adduunkao dhan uu hadal haya hadda waxaa ka mid ah in meesha la isugu yimid u m t qaramadii midoobay inuu ka yeedhi arrinta globalizationka ama caalamka in hay-ado maamulo uu lahaado waa kasoo horjeedaa waxaan rabaa dal walba inuu gaarkiisa u madax banaanaado dalalkuna ay labalaba u wada shaqeeyaan waxaa inkaasoo kale ah arrintaas wuxuu sheegay inuu guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee maraykan uu ka baxay mar hore haddana wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah oo uu ku tilmaamay in mid aysan cidina dooran wax maaragtay legitimacy ah ama sharciyadana aan lahayn cid la xisaabtantana aan lahayn wuxuu ka hadlay korea oo maaragtay sanadkii hore uu aad ugu dig iyo digleeyey ayuu wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay horumarka ay samaysay inaysan gantaalogamaynin in dadkii ay haysato maxaabiista ay soo daysay arrinta immigrationku aada uga hadlay iyadana wuxuu sheegay in maaragtay sanadkan waxyaabaha laga hadlayo ajendaha ku jira waxaa ka mid a in la sameeyo waxa la yihahdo global compact on immigration heshiis caalami ah oo ku saabsan socdaalka iyo qaxootiga iyo waxaa maraykanku arrinta ka qayb qaadan maayo ayuu yidhi ugu dambeyn wuxuu aada uga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo uu sheegay in uusan maraykanku cidna marti uga ahaaneyn arrimihiisa dhaqaalaha waa gartay madaxweyne trump maruu soo qoray fariin twittera waxaa isagoo iiraan ka hadlaya uu sheegay in iiraan ay soo codsatay inay maraykanka wada hadal la yeesho hase yeeshee uuna taa ogolaanaynin in ilaa iiraan iska bedelayso mar madaxweynaha iiraan laga wareystay telefishinka c n n wuxuu sheegay in wax codsiya oo ku saabsan inuu trump la kulmo uuna samaynin adoo eegaya xaaladda imika taagan heshiiskii maraykanku ka baxay iyo sida adagio mar walba uga hadlo maraykanku iiraan labadaa wadan iyo xaalkoodii xagu taaganya runtii iiraan wuxuu ka hadlay inuu ka baxay nucleerkii heshiiskii nucleerka oo ay la galeen wadamada quwadaha lixda ah wuxuu kaloo sheegay in cunaqabateyn uu saaray bishan bisha dambe oo november bisha koob iyo tobnaad ee sanadka shanteedana cunaqabateyntii uu si buuxda ugu soo celin doono iiraan oo uu dhaqaalaheeda uryaamin doono arrintaa waxay keentay dhibaato fara badan waxaa ka dambeeyey madaxweyne trump madaxweyne marcoonka faransiiska oo runtii aada isagoon magacaabin trump haddana dhaleeceeyey arrintan gooni socodka ah oo dalka maraykanku uu awood isbidayo oo uu leeyahay keligay baan wax qabsanayaa cidna uma baahni dabcan yurub gabar maaragtay midooda yurub u hadashay ayaduna waxay sheegtay inay la ganacsan doonaan oo la sii wadi doonaan heshiiskii ay kula jireen iiraan madaxweynaha iiraan saad sheegtay wuxuu ka hadlay arrintan oo wuxuu ku sheegay xataa trump erayo aada u ad adag oo qallafsanba uu isticmaalay oo waa maangaab iyo wax lamid ah marka arrin aada u cakiran bay u eg tahay kolley laakiin waa arrin kala jebisay maraykan iyo xulufadiisii reer yurub arrinta iiraan isaguna wuxuu ku eedeynayaa iiraan inay madaxdeedu boobayaan wixii dhaqaalaho dalka soo gala wuxuu ku eedeynayaa inay argagixisada caalamka o dhan taageeraan wuxuu ku eedeynayaa dhibaatooyin badan oo kale inay hayaan inay doonayaan inay israa'iil ka baabi'iyaan adduunka inay maraykanka weeraraan mana yeelin ayuu leeyahay dal noocaasi inuu awood dhaqaale iyo awood military oo uu nucleer ku samaysta helo waan gartay waxaa la yidhi madaxweynuhu ma soo hadal qaadin amaba iskaashigii mar walba xulafada nato ee madaxweyneyaasha hore ay ka hadli jireen waxaa dabcan uu ka hadlay uun arrinta kuuriyada waqooyi iyo hogaamiyaheeda kim jong un marka iminka waad xustay in madaxweynaha faransiisku uu yidhi waan sii wadaynaa la socodka amaba la shaqaynta dalka iiraan oo heshiiskii berigii laba kun iyo shan iyo tobankii la galay waan ixtiraamaynaa midooda yurub waxa uu ku dhawaaqay in hanaan cusub oo loola tacaalo wada shaqaynta amaba la ganacsiga iiraan inay soo rogeen iyadoo taasi la garab marayo hanaankan keenaya in cunaqabateynta maraykanku ay taabato shirkadaha la ganacsanaya marka adoo taa eegaya xaguu ku dambeynaya xidhiidhka maraykanka iyo xulafadiisii reer yurub dabcan sida uu u hadlay madaxweyne trump waxay u ekayd qaybtii hore o dhan oo oo hadalkiisu dabcan waxaa dalka maraykanka kasoo socota doorasho bisha november dhici doonta marka wuxuu la hadlayay dadka maraykanka wuxuu ka hadlayay inuu shaqooyin badan abuuray wuxuu ka hadlayay inuu dhaqaalihii kobciyey wuxuu ku celcelinayay hadalkiisii berigii la dooranayay laba kun iyo lix iyo tobankii uu lahaa maraykanka ayaan hormarinayaa oo danaha maraykanka ayaa ka horreya danaha caalamka kale oo cidna uma joojinaya haddii dan maraykan ay meesha soo gasho marka suuha macnaha ah maaragtay keli keli isqoqob oo keligeebaa wax noqonaya iyo keligeeba waxaanayu u ekaa marna ma uusan soo qaadin madaxweynuhu arrintii nato iyo iskaashigoodii ciidan ma uusan soo qaadin xulufadiisii kale runtii wadamada uu ammaanay dhowr wadan oo waxaa jira uu ammaan u jeediyey oo ay kamid ahaayeen hindiya oo ku tilmaamay inay dad hal bilyan ah nolol u sameynayaan dhaqaalahooduna kobcayo waxaa kamid ahaa dimuqraadina ay yihiin waxaa kamid ahaa dalka sacuudi carabiya oo ku tilmaamay in isbedelo ay boqorka iyo wiilkiisu ay ka wadaan waxaa kamid ahaa dalka israa'iil waxaa kamid ahaa dalka poland laakiin marna ma soo qaadin wadamadii xulafada caadiyan maraykanka u ahaan jiray arrintaasna kolley waxay tilmaamaysaa maraykankii in donald trump uu dhinac kale oo aan ahayn dhinacii la yaqaanay uu u jiheeyey sidaasuna runtii wuxuu ku dooday waxyaabuu ka hadlay waxaa kamid ahaa dad waayo arag iska dhigaya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xiriirka caalamiga ah ayaana lumiyey buu leeyahay oo dalka maraykanka jihada ka lumiyey marka waxaasoo dhan in ta laga gudbo in nidaam cusub oo isbedel leh la sameeya loo baahan yahay isbedelkaasna anaa hormuud ka noqonayu leeyahay marka sidaasuu hadda u hadlay ninkani waan gartay dhinaca amniga ma ka hadlay maraykanku dabcan mar walba madaxweyneyaasha ka horreeyey waxay ka hadli jireen khatarta dhinaca argagixisada marar badanna madaxweyneyaashii hore gaar ahaan obama magaca soomaaliya uu kusoo bixi jiray khudbaddiisa dhinaca africa iyo waddamada kale ururada argagixisada maraykanku dagaalka kula jira ay joogaan marna ma soo qaadeen runtii argagixisada wuxuu soo hadal qaaday yeman wuxuu soo hadal qaaday dalka la yidhaahdo syria oo dagaal aada u baani ka socdo wadamada dadkooda haya sida jordan oo kale wuxuu soo hadal qaaday in laga adkaaday isis-kii joogtay syria wuxuu soo hadal qaaday in wadamada qatar iyo sacuudiga iyo maaragtay ay iskaashanayaan oo ay ka shaqeynayaan in argagixisadii lala diriro oo ay nidaam cusub oo ay argagixisada kula diriraan sameeyeen wadamada africa iyo wadamada kale ee soo koraya halka wax ah oo uu kasoo qaaday waxay ahayd dalal aan saaxiib nala ahayn oo aan doonayn maraykan wuxuu doonayo ma caawin doono ma kaalmayn doono waxaankaa uu yiri laakiin wax haba yaraatee afrikaan ah oo uu magaciisa soo qaaday ma ay jirin kaasna waxa uu ahaa brofesor jibriil o maxamed oo jaamacadda ohio ka dhiga wax ka dhiga waxa uu u warramayay maxamed cabdisandheere isaga oo faahfaahinayay qodobadii uu madaxweynuhu ku taataagsaday waa trump